barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniinah siddeed iyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada nairobi ee waddooyinka ku orda si ay jidhkooda u dhisaan inta waxaan umaha inaan admiteeyo jirkii ay dhiso waxoogaa waxaanahay ordiyahan orda ragga ku xariisnaa iiteen home of champions oo hadda korona dartiisa isli ugu soo laabto herisli ahay waxaad sidoo kale maqli doontaan saamaynta uu koronafirus ku yeeshay dhallinyarada ku shaqaysata kaamirooyinka kaalmihii qasiidooyinka ramadaanka ayaan barnaamijkeenna ka marnayn
cabshigiisi waa uduu waa eebbe aan caban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shirwac
koox hubaysan ayaa ugu yaraana labaatan qof oo rayida ku dishay ee weerar ay habeennimadii ku qaadeen tuulo ku taalla waqooyi bari dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo arrintan oo la xidhiidha dagaal aqoomiyada salka ku haya oo halkaasii ka oognaa islamarkaana ku qasbay in muddo laba bilood gudahooda ilaa iyo laba boqol iyo labaatan kuna qof ay guryahooga ka cararaan mas-uuliyiinta deegaanka iyo ciidamada ayaa sheegay in kooxa maleeshiyadaasi ah oo loo yaqaano cooperative for development of congo oo ka kooban dagaalyahano ka tirsan qoomiyadda lendu ay kowdii habeennimo axaddii weerarkan kusoo qaadeen tuuladan oo lagu magacaabay hema oo ka tirsan gobolka ituri soolo bukutuba oo ah maamulka magaalada ayaa sheegay inay sowrar ku jarjareen dadkii halkaasi deganaa islamarkaana labaatan qof ay dhinteen in ka badan afar iyo toban kalena ay si daran u dhaawacmeen koox weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen kadib markii ay tuuladaasi gaadheen ciidamada nabad ilaalinta ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dalka baraaziil ayaa noqday dalka afraad ee tirada ugu badan ee xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay dunida iyadoo waddankaasi u dhaafay amaba uu ka sara maray dalalka sbain iyo talyaaniga dalkan oo ku yaala dacalka koonfureed ee qaaradda ameerika ayaa habeen hore oo keliyata laga helay in ka badan shan iyo toban kun oo qof oo cusub taasoo sida ay sheegtay xog ururinta xanuunka la xidhiidha ay samayso jaamacadda johns hopkins tirada guud ee dadka xanuunkaasi uu soo ritay waddankaasi ka dhigaysa in ka badan laba boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof khubarada caafimaadka ayaa sheegay in tirada dadka uu xanuunku haya ay intan ka badan karaan maadaama dad badan aan laga baadhin tirada dadka xanuunkan ugu dhintay dalkaasi ayaa gaadhaya lix iyo toban kun oo qof iyadoo sidoo kalena ka dhigaysa waddankaasi dalka lixaad ee dunida ugu dhimashada badan
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwax oo nala soo codsiinayay warkii dunida halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horrayna kadib markii ay dowladda hoose ee magaalada nairobi albaabada isugu dhufatay xarumihii ay dhallinyarada jirka ku dhisi jireen ee jiimka sababo la xiriira cudurka coronavirus ayay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaaladaasi waxaay bilaabeen inay waddooyinka ku ordaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed kadib markii garoommadii kubadda cagta iyo xarumihii ay dhallinyaradu jirkooda ku dhisi jireen loo xiray sababa la xiriira cudurka coronavirus ayaa dhallinyarada ku nool xaafadda isliya waxay bilaabeen inay ku ordaan amaba ay jirkooda ku dhisaan hareeraha waddooyinka magaalada nairobi gaar ahaana waddooyinka maraa xaafadda islii dhallinyaro koox-koox u wada socda oo wada ordaya ayaa galab kasta ka hor xilliga afurka lagu arkayaa iyagoo ku ordaya waddooyinka xaafadda islii dhallinyarada ayaa tilaabadan oga gol leh sidii ay u sii wadan lahaayeen jirdhiskii iyo orodkii uu jirkooda la qabsaday maadaama xarumihii ay ku ordi jireen loo xiray cudurka coronavirus qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a magacayga waxaa la dhahaa sadiiq maxamed waxaan ka mid ahay dhallinyar saare nairobi gaar ahaan islii waxaa nagu kalifay marka haddaan su-aasha u gudagalo waxaa nagu kalifay inaan meeshan ku alaminteen waxaan ugu kalifeeyey maadaama ay ramalaan tahay shaqooyinkiina hadda lockdown uu iska jiro dhallinyarta inta badan shaqaday exis ka raadin jireen hadda marka waxaa sababay maadaama shaqadii ay- ay xiran tahay oo lockdown la galay ramalaan ee tahay waa habeenay maalin guryaha lagu jiro in ay dhallinyartu saa exis u soo raadsadaan bannaanada ay luga baxsi mise ayagoo jirkooda dhisayaan oo dhiig iska keenayaan inay saa usoo bannaan baxaan oo exis ay sameeyaan saasa dheh xiliyadii hore ma halkan ay imaan jireen mise goromada ayay ku aalamidan jireen maya xiliyadii hore halkani inta qaar baa imaan jireen laakiin intooda badan waxay aadi jireen jiimamkay aadi jireen ee, garoomada ambiirtay aadi jireen bunaniga marka wixii dhan hadda waa la xiray marka danta waxay ku qasbaysaa inay bannaanka usoo baxaan leedhan ay iska qaataan exeskoodan ay saa ku sameeyaan marka afurka la gaarina waa la kala cararaya hadde ha marka ma- ma bilaa macalin la-aan ayay iyaga sameynaysanayaan intooda badan waa dhallinyar jiimka dhigan jireen macalin uma baahno usoo way u barteen way garanayaan waxa la sameynaya way garanayaan marka nin kastana uu soo aadaya exiskiisu hor ka bilaabaya inta meesha iskugu imaatana siday wax isku dhammaan bay isku sheegayaan marka sidee lagu hogaansamay maadaama la yidhi hal kala fogaado oo oo hal isla ilaaliyo in facta hadda intooda badan dalka way yaryihiin saan waxaan jeclahay in la kala fog yahay in waxaan ka ahayn dee soomaalida waa taqaanaa oo meeshii shan qof toban qof ay arkaa waa lasoo- waa la wala imaanaya aniga khaasahaan markaan iska hadlo meeshan almost a week baan hadda ku ordaya inta hadda lockdown la keenaan ku ordaya markii laisku soo bato dee waan ka fogaanaya waan ka baxaya ha oo dhinaca kale aan ka aadaya aad baa umahadsantahay waa waa mudanta braa magacaaga ku bilow iyo magacaygu waa cabdiraxmaan xasan maxamuud Een, waxaan ahay arday ka mid ah ardayda meeshaan galabta imaata oo alamiitada ku samaysa Een, waxaan aaminsanahay alamiitada inay tahay mid aad important u ah dhammaan ummadda soomaaliyeed Een, maadaama ay iska jiraan cudurro badan Een, qofka jirkiisana u baahan yahay exercise iyo difaac Een, maadaama lagu jiro bil ramadaan Een, ardayda galabtii meeshaan isugu imaadaan waa meel wanaagsan oo galabtii exercise yare ku sameeyaan Een, waxay uga hortagaan jir dhiskooda maadaama ay meelihii oo isboortiska iyo xiran yihiin iyo meelaha jiimka iyo ayna xiran yihiin Een, aad iyo aad ay muhiim ugu tahay inay exercise sameeyaan dhallinyarada xaafadda islii ayaa markii hore goroommada ay ku ordi jireen ama ay jirkooda ku dhisi jireen ku bixin jiray dhaqaale si ay ugu ciyaaraan ama ay jirkooda u dhisaan hase yeeshee midda ay hadda dhallinyaradu isticmaalayaan ayaa ah mid bilaa lacag ah khadar cawil waxa uu ka mid yahay dhallinyarada galab kasta ku orda jidka dheer ee ku teedsan cisbitaalka bumwani ilaa suuqa karyako inta waxaan u bahaa inaan almiteeyo jirka ay dhiso dee xoogaa balanska jirkayga ama adigoo qof jir dhisan qabo xanuunada waxaa si difaaci kara maadaama agsidaa suubisay xanuunkaa difaacayo saasaan u imaadaa marka halkan ma macalimiin baa jooga mise dhallinyarada iyaga unbaa sameeya wallaahi inta imaanayay aan hadda bil meeqa adiga bila meesha imaadaa waqti bilan macalin kuma arag suuxi baa hal xaba yimaadaa waxoogaa orod la sameeya kuwa laakiin macallinka ma yimaado dhalada ka imaado qof kasta wuxuu jecel u suubiyaa jirdhiska iyo orodka ay galab kasta dhallinyarada xaafadda islii ay sameeyaan waxaa sidoo kale qayb ka ah dhallinyarada orodada dheereeya kuwaasoo ay dowladda kenya soo xirtay goobihii ay ku ordi jireen sababa la xiriira cabsida cudurka coronavirus cabdirasaaq gaari ayaa ka mid ah dhallinyarada orodada dheereeya Een, waxaan ahay ordiyahan een, 1500 orda ragga ku xariisnaa yiteen home of champions oo hadda corona dartiis isli ugu soo laabtay herisli baahay marka een, beeskaana hadda u jeedid mana buuq badna kilomitirkiis aadi waa laba kilomitir wax saa ku dhow Een, shacab badan ma laha oo beeska orodka markaa socotid oo kale ah wuu iska fiican yahay jaranjarooyinkaana saa ujeedid oo kale ah ku yaal oo oo iyagana training kala duwan aa ku samaynaysid marka dhallinyarada cul- cuslaatay oo kaleeto iyaguna ka waran halkan si ay u yimaadeen Een, horta ayagaaba hadda motivation noo noqday oo orodkiiba hadda ayagaana jeclaysiiyey oo marka hadda arintay dadka halkan u badan waa wadada wada anfita oo hilib iyo wax la dagaalamaya marka anaga ahaan xataa waxayba noo tahay oo mataqaanaa kudayasho saas darteed anaga hadda hata hadda iyagaaba ku dayaninayo wakaas waa ujeeda hadda dadka se u badan yihiin marka laga soo tago dhallinyarada halkan ku orda amaba jirkooda ku dhisa waxaa sidoo kale jirta dhallinyaro kale oo iyaguna galab kasta halkan u soo daawasha taga oo hawada halkan ku qaata khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mida qasiidooyinka nabaamanka ah ee aan idin hayno
xunin raxmaduu ku caan yahay allah waa ibi aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeeniyaan salaamaye masiib waabihiisaan salaama نور وحان عين الله عرشي سوى أذوب الله وإبان عبن الله أولو نبي وسلام أولو نبي يا سلام أسوى به سلام lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag ومحمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أولو نبي وسلام أولو نبي يا سلام أسوى بإيسان سلام النور وحان عنين رحمة كعاية هي وإيب بآن عبن waaweyne amar kulul waa yeene xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiini dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeene xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa keeni dhammaystiran iskatiir la'aan dhidiib dhulka keligii bay iska lee iyo waxaa dhexdooda cabashada addoomaha codsiyada makhluuqana cafidiya weeyane awalo nebiyo asalaama awalo nebigeeniya salaamaye asimaabihisa salaama awalo nebiyo asalaama أولو نبيني السلام أسمى به السلام أولو نبي السلام أولو نبيني السلام أسمى به السلام
marka laga yimaado dhimashada iyo saameynta xagga jirka iyo maskaxda ee uu keenay cudurka covid islamarkaana uu ku yeeshay dadka uu cudurkaasi haleelay waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin uu cudurkaasi keenay sida shaqola'aan soo wajahday malaayiin qof oo ku nool dunida dacaladeeda waryaheenna gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ku eegaya shaqola'aanta soo food saartay dhallinyarada kaamirada ku shaqaysta ee gobolkaasi sadaan axmed daahir waa wiil dhallinyaro ah ku nool magaalada boorama islamarkaasina ku shaqaysta qaadista sawirada iyo duubista xafladaha caroosyada iyo wixii la mid ah wakhtigan waxaa saameyn ku yeeshay howlihiisii shaqo xanuunka safarka ee koronafirus wuxuuna iiga warramay sida uu saameynta ugu yeeshay xanuunkaasi covid howlihiisii shaqo ee uu ku shaqaysan jiray waxaan ahaa sawirqaade buurama ka dhex shaqeeya marka walaahi saamayn oo cudurkan ugu yeeshay covid nteen daawol waxaan ka shaqaysan jirnay xafladaha iskuullada meherada afartanbaxyada dee iminka sida la joojiyaba hundheelba laguma qabanay layidhi maxay ahayd dowladdu amarkay soo rabtay hundheel xaflad laskuma imanayo ma jirto marka wallahi saamayn xoog weyn buu noogu yeeshay cudurkan covid nteen awal waxaan ka shaqaysan jirnay dad maxay ahayd beeraha loo raaci jiray dhulka quruxda badan leh oo la sawiri jiray iyo kuwo kaloo maxay ahayd afartanbax dadkii waxay ka hershakeeyaan kamaradba imika telefoonada horta way yarda telefoonada si casri u noqdeenba telefoon imika waxaa soo baxay iphone eleven la yidhaahdo dadkii markaa kamaradda way ka maarsameen siduu cudurkan imika u bilaabmay wallaahi dee telefoonka elefanka unbaa laysku sawiraa oo shaqadaydii saameyn ku yeeshay wallaahi dee cudurkan ku yeeshay de wallaahi waan ilaahay horta xanuunkan ay naga dulqaado ummadda muslimiinta oo dhan iyo dee caalamka oo dhan wallaahi xanuunka xoog buu naga dulqaatay
xafladahaad ka shaqayn jirtay ee sawirqaadaha ka ahayd iyo munaasabadaha lagugu yeedhan jiray kuwee ka mid ah inta badan aad dhaqaalaha ka heli jirta
horta dhaqaalaha waxaan ka heli jiray xafladaha sida aroosadoo kale aroosadoo kale aan ku shaqayn jiray saacad laba saaco xafladaha iska dhaaf kuwaan habeenkii oo kale aad tegaysid oo de sidii afartan baax amba jaamacad xaflad dhiganaysa amba bareefad xaflad dhiganaya dee kuwaa waa iska dee wax yaroo dee iska shaah bay ku siinayaan oo de adigu shaah dee adigu iska dee nolol maalmeedkaaga aad kusoo saaran karaysid sida aroosadoo kalena arooska oo kale dee lacag fiican baad ka qaadanaysaa ee iminka saameynta badan ku yeesho arooskaabu saameyn badan ugu yeeshay
waxaad duubi jirtay barnaamijyada la xidhiidha dhinaca dhalashooyinka kuwaasi haddama la isugu yimaadaayo sidii caadigii ma u socdaan mise iyaga laftooda waxay la mid yihiin caroosyada iyo munaasabadaha kale ee istaagay
iminka xafladaha oo kale dhalashada oo kale horta dadkii wayba istaajiyen wayba baqayaanba cudurkay ka baqayaanbo dadkii iskugu yeeraya xaafadaha la iskugu yeerayaa dadkii baa iskugu imanaya maxay ahayd qofaa la afartan baxaya ku yarbaa afartan baxaya marka dadkiiba faamiligi baa isku imanaya iminka wax faamiliga isku imanaya ma jirto iminka dadku way sii yar baqayaan ciddii kamaradu yeedhanaysa wax faamili uma yeedhaan iyo kuwa saddex qof weeyaan waayada yaa maxay ahayd aabaheed iyo hooyadeed saddexdaan baa isku imanaya adoo ku afreynaya bis afartaan qof baad ka qaadaysaa maxay ahayd sawirka haddaad u baahan tahay oo dee shaqadii lagugu yeedho
muddada markaa dhulku kala xidhan yahay ee la mamnuucay isku imaatankii iyo xafladihii wax caroosi oo dhacay oo aad duubtay ma jira ha way jiraan way jiraan wax iska dee maxay ahayd dhefdhef yar weeyaan oo iska weli way yaryihiin sida marka hore ay kasii badnaayeenba markaa isku imaatankii faraha badnaa ee ay dadku aada iskugu iman jireen waqti xaadirkan ma jira miya ma jiraan ha iminka wax weli wax iminka jira ma jiro markaa ilaahay horta xanuunkan naga dulqaado oo dee noloshii iyo ganacsigii iyo wixii oo dhan baa dhaqaalihiiba o dhan ka galay marka ilaahay waxaan ka baryayna xanuunkan naga dulqaado bil rabadaan baa lagu jiraa haashim su-aasha iminka aad weydiisay maxay ahay ku saabsanayd sawir qaadista dadkii iminka qaar baaba kusoo qaraacayo markay kusoo qaraacaan ku oranaya dee awal waxbaad noogu shaqayn jirtay iminka lacag la-aan baa dhacaysa dhaqaalihiibaa dhulka galay markaa mal dee maxay nala heshii heshiiskii iyo sawiradii saacaddii lagu haysanayo adna waxaa kusii darnaanaya combyuterka combyuterka iyo hadhow photoshopkii indhaha kugu xanuunaya qofkii aad hagaajinaysid iyo waxaad doonayaan ilaa maxay ahayd laba boqol oo sawir ama boqol iyo konton xabo ilaad markaas usoo isgedid bay doonayaan dadkii markaa dadkii caqabad baa imka hor timiday oo dee way iska lays dhaafsan yahay maahe ee markaa ma
waqtiyada ciidda oo kale sawiradii aad qaadi jirtay ma is leedahay waad qaadi doontaa maadaama xaaladan adagna lagu jiro xanuunkan covid sagaal iyo toban may weli tii hore kama filayo tii horeba maxay ahayd iga lacag badnayd iminka tani la iga yaraan halkaa la daar saaqada xagga alloon bay ka xidhan tahay ya markaa rajuun baan sugaya insha allah wax rajaylan dee ilaan tii hore saan u shaqaynayey siba dadkii badda hundheeladii haddaba la xidhaba ugu daranba la idhaahdo hundheelka la iskuma imanayo dee ciddii xaggeed ugu tegi waa ka muhiimsan awal hundheelka tegaysay hundheelka markaa tegtid iyo kibaa tasawura maxay ahayd hundheelka ka dhex qaadays hundheeladu imka sidayba soo saareenba kamaradda ay kareeyaanba oo idhaahdaan qofkii kamarad la soo galaya ay idhaahdaan waxaan ka qaadaynaa lacag isagiiba wuxuu ku shaqaynayo iyo kamaradii dee iskuminta maahaba markaa xagga hundheeladay naga haystaa culays badan naga haystaa markaa hundheelada qaar baa kamaradii diida iyo qaar maxay ahayd kamarada yeela marka xaggaba culays naga haystaa kaasi wuxuu ahaa sadaan axmed daahir oo ka mida dhallinyarada ku shaqaysan jirtay dhinaca sawirqaadista ee la xidhiidha caroosyada xafladaha kale iyo munaasabadaha layskugu imanayey iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunka covid sagaaliyo toban oo aan ka wareysanayay haashim sheekh cumar good v o e boorama haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa doonaysa in qandaraas cusub ay ka siixdaan labadeeda ciyaaryahan ee kale ah william iyo oliver jeru oo qandaraaskooda uu dhacayo marka la gaaro bisha juun ee soo socota kooxda chelsea ayaa doonaysa in labadan xidig ay ka siixdaan heshiisyo min laba sano ah laakiin xidiga reer baraasiil ee william ayaa isaga ku gacan sayraya heshiiska muddada gaaban isagoo doonaya in qandaraas muddo dheer la siiyo halka ciyaaryahan oliver jero laga yaabo inuu aqbalo heshiiska muddada gaaban labadan ciyaartooy ayaa ka mid ah kuwa ugu magaca weyn ee ku sugan kooxda chelsea xilligan waxaana tababare frank lambard uu doonayaa in khibradooda uu uga faa'iideeyo ciyaartooyda da-da yar ee uu doonayo inuu kooxda ku dhiso warar hore oo soo baxaya ayaa sheegaya in ciyaaryahan william uu wadahadallo la bilaabay kooxaha inter milan iyo liverpool oo la filayay in midkood uu ku biiri doono marka ay dhammaato bisha juun ee soo socota xidiga reer baraasiil ayaan ku qanacsanayn hanaan ciyaareedka tababare frank lambard kaas oo dhowr boos oo kala duwan ka ciyaarsiiyey dhinaca kale wariyahanka kooxda arsenaal ee kubadda cagta alexander lagaseta ayaa shaki la gelinayaa mustaqbalkiisa sii joogitaanka kooxda arsenaal kadib markii ay istaageen wadahadallo ay kooxda arsenaal ku doonaysay in xidiga uu qandaraas cusub ugu siixo lagaseet oo u dhashay dalka faransiiska ayaa la sheegay inuu ka cagajiidayo inuu siixo heshiis cusub oo muddo dheer xilli qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa arsenaal ay uga harsan tahay laba sannadood oo keliya arrinkan ayaa imaanaya xilli sidoo kale kooxda arsenaal ay ku dhibtoonayso inay ku qanciyaan in obamayaag uu kooxda sii joogo kaas oo lala xiriirinayo kooxo ka dhisan qaaradda yuruba haddii arsenaal ay ku guul daraysato in labadan ciyaartooy ee weerarka uga ciyaara ay heshiisub ka siixdaan taasi waxa ay dhabjab weyn ku noqon doontaa tababare michael arteta oo doonaya in kooxda arsenaal uu dib udhis ku sameeyo dhinaca kale kooxda everton ee kubadda cagta ayaa u ballanqaaday taageerayaasheeda inay dib ugu celin doonto lacagihii ay ku jirteen tikidhada ciyaaraha shanta ah ee uga harsan horyaalka kooxdaasi ee garoonkeeda ay ku ciyaarayso taageerayaasha everton ayaa horey usii iibsaday dhammaanba kulamada premier leaga ee xilli ciyaareedka ay ku ciyaarayso kooxda everton garoonkeeda guutsamberga taageerayaasha kooxda everton ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu mayalka adag ee garab istaaga kooxdooda waxaana ay u ballanqaaday inay u celin doonto dhammaan lacagihii ay ku iibsadeen tikidhada ay ku daawan lahaayeen kulamada kooxda everton ay garoonkeeda ku ciyaarayso everton ayaa tallaabadan ay taageerayaasheeda lacagaha ugu celinayso u qaadaysa kadib markii kulamada premier leaga ee harsan la sheegay in aan lagu ciyaari doonin meel taageerayaal ay joogaan taas oo ay sheegtay inay doonayso inay ku garab istaagaan taageerayaashooda xilli lagu guda jiro xaalad adag oo uu sababay cudurka covid sagaal iyo toban everton ayaa waxa ay ka mid noqonaysaa kooxihii ugu horreeyay ee taageerayaashooda u ballanqaaday inay dib ugu celinayaan lacagihii ay ku jirteen tikidhada maadaama taageerayaasha aan loo ogolaan doonin inay soo xaadiraan horyaalka premier leaga ayaa la filayaa inuu dib u furmo bisha juun ee soo socota wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinkii bisha ramadaan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonnaa idaacaddii duururme ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwaco idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo honey.